وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fi suurati ali cimraan qisadii qaswati uxud ayaanu ka hadlaynay oon ku dhex jirnay allah marka wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala darsigeenan aan arki doonaa aayadda uu ku bilaabayo walaqad sadaqakum allahu wacda walaqad sadaqakum wuu idiin rumeeyey oo waa idiin dhabeeyey dhabbou idinkaga dhigay allahu alle wacdahu ballanqaadkiisii oo idiin ballanqaaday waa idiin dhabeeyey oo waa idiin rumeeyey sidii uu idinkugu ballanqaaday ayuu allah idinkugu fuliyey subxaanahu wa tacaala marka yacni wallaahi iyadoo dhaar camal ah weeyaan waa loo dhaarna wallaahi laqad sadaqakum allah yacni allah wuu idiin run sheegay wacdahu ballanqaadkiisii ou idin siiyey haddaa mu'miniinta tihiin wuu idin rumeeyey marka wacdigaas waxa weeye waa nasriga inuu ilaahay u gargaarayo cadowgooda dhibka ay la yimaadaanna aynan waxba u dhibi karaynin aayadihii aan soo marnoo kale weeye wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a yani wacdigii ilaahay kaas weeye haddii aad sabir oo cadowga la dagaalkood la dagaalankooda aad ku sabirtaan aada la timaadaan taqwo iyo alla kacabsi iyo amarka nebigoo la khilaafana aada iska ilaalisaan laa yadurukum kayduhum shay-a gaalada durkooda kaydkooda iyo hagartoodu waxba idiima dhibi karayso marka wacdiga ilaahay oo u ballanqaaday waa nasriga oo allah inuu rususha guulaysanayso buu qoray kataba allahu la aglibanna ana warusuli ina lanansuru rusulana wladiina aamanuu fi lxayaati dunya wayowma yaquumu lashhaad yacni aayadahaas oo dhan allah wuxuu ballan qaaday nasriga ambiyada rususha iyo atbaacdooda inuu siiyo oo allah leeyahay subxaanahu watacaala walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin anahum lahum lmansuruun inahum lahum lmansuruun waina jundana lakum lgaalibuun yani saasuu rabbi leeyahay subxaana watacaala ballantaas marka ay haystaan wacdigii ahaa nasriga wuu ugu run sheegay allah subxaana wa tacaala goorma uu u rumeeyey id taxusuunahum biidnihi id waktibuu allah wacdigii idinku ballanqaadka uu idinkugu run sheegay taxusuunahum gaaladii aada laynaysaan oo jiridgoyn ku samaynaysaan oo dilaysaan biidnihi ay biqadaai illahi waqadarihi allah idankiisa iyo qadidiisa iyo qadarkiisa sababteesna sababteedana aad ku laynaysaan marka yani ittaxsuunahum biidnih waxaa loo jeedaa maalintii ghaswatu uxud oy subaxii bilaabatay dagaalka uu bilowday nasriga iyo guusha allah wuxuu siiyey dadka mu'miniintaa awala nahaar maalinta awalkeedii marka waktigaas ay laynayeen ayaa loo jeedaa weeyaan ittaxusuunahum biidni marka xasiga hadda waxaa loo jeedaa id taqtuluunahum qatlan kaiira dil fara badan aad layn aada laynayseen oo dilayseen baa loo jeedaa laakiin macna alxasi asal ahaan waxaa la yidhaahdaa aslu lxasi sidaa hore usoo marnay alidraaku bilxaasa baa la yidhahdaa falama axasa ciisa markaan kasoo hadlaynay baan kasoo waranay gacanta oo yani maaragtay ixsaaska waxyaalaha xawaasta shanta wax lagu dareemo ayaa loo yaqaanaa aslu xasiga sidaas weeyaan laakiin hadda macnahan waxaa loo jeedaa markaad tidhaahda xasahu markaad tidhahda wuu saasuu yeelay yani xas fulaan xasa fulaanan hebel hebel buu xis tiray way yani adhaba xisahu bilqatli adhaba xasahu bilqatli dareenkiisiiba wuxuu ku baabi'iyey dil soo u dilayey buu dareenkii dhammaan waayey marka idtaxsuunahum aad xis tirayseen weeyaan oo qatli iyo dil aad xiskooda ku baabi'inayseen saasaa loo jeedaa biidnihi ilaahay idankiisana aad si aada ugu laynayseen ilaa ay maarata xiskoodii iyo garaadkoodiiba uu tago xataa idaa fashiltum markii aad yani baqdeen alfashal waxaa loo jeedaa bimacna aljubni baa loo jeedaa markaad fulayowdeen ilaa aad ka fulayowdaan xataa idaa fashiltum markaad fulayowdeen watanaazactum aad doodeen fi lmri amarka aad ku doodeen oo amarkii nebiga u baxshay dadkii rumaada ahaayee fallaaraha iyo maaragtay gamuunka iyo inay galaan loogu talagalay markay doodeen oo qaarna yidhaahdeen khaniimadii aan aadno qaarna ay yidhahdeen war meeshiinu ku sugnaado amarka nebiga qaata taas ayaa loo jeedaa amarka nebigii aad maaragtay yani ku doodeen makaanka ma ku sugnaanaa mise waa ka tagnaa wa casaytum aad caasiseen oo amarkii nebiga aad caasiseen calayhi salaatu wasalaam oo nebiga wuxuu ku yidhi yani dadka rumaada ahee war maaragtay fallaaraha gano ayuu wuxuu ku yidhi yani laa tabraxuu in ra'aytumuuna daharna calayhim wain ra'aytumuuna yani daharuu calayna booskiina ha ka teginina haddii aadna aragtaan anagoo nala ka adkaaday ama adkaanay labadaba halkaas jooga buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi marka amarkii nabigii caasiyeenoo waa kuwii soo cararo yidhi alhaniimata alhaniima haniimada ka gaara waa ku yidhahdeen ilaa tobankii ninoo cabdullahi bni jubayr radia allahu canhum oo madaxda u ahaa meesha ku hartay mooye oo meesha lagu dile intii kale ay soo carareen marka cisyaanka taasaa loo jeedaa amarkii nebiga ay ku caasiyeen goormay caasiyeen min bacdi maa araakum wacasaytum aada caasiseen amarkii nebiga aada caasiseen min bacdi maa araakum allah markuu idin tusay dabadeed maa tuxibuuna waxaad jeceshihiin markuu idin tusay dabadeed heewe idaadii marka yani jawaabteedii idaadaas oo xataa idaa fashiltum aan weli soo wadnay laba macno bay mufasiriintu ku sheegaan idaada in shardiyo laga dhigo oo shardi jawaab u baahan laga dhigo inaana shardi laga dhiginoo jawaab u baahnayn labada macnoba mufasiriintu way maraan haddii idaada shardiyo laga dhigaahi jawaabu shardigii waxay dhahaan laba laba macnoba way ku sheegaan inuu go-an yahay iyo inuusan go-nayna aayadda uu ku dhex jiro labadaasay ka dhigaan haddii la yidhaahdo waa idaadu waa shardiya waay shardiyo waay oo jawaabay u baahan tahay in jawaabbay u baahan tahay in la yidhaahdo jawaabteedii waa maxduuf haddii la yidhaahdo macnaheedu waa quman yahay oo waa daahir oo markaa wuxuu noqoni xataa idaa fashiltum markaad fulayowdeen watanaazactum fi lmri amarkii aad ku doodeen wacasaytum amarkii nebigana aad caasiseen min bacdi maa araakum marku idin tusay allah subxaanau watacaala maa tuxibuuna waxaad jeceshihiin oo nasrigii iyo haniimadii ah heewey markaas ayuu manacakum nasrahu allah subxaanau watacaala uu idinka reebay nasrigiisuu idin diiday gargaarkiisa waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa markaas ayaad sirtum fariiqayni laba kooxood baad noqoteen oo qayb adduunka doonaysa sida allahba u ka tilmaamayo iyo qayb aakhare doonaysabaa dadkiina uqaybsanteen baa la odhanaya qayb aakhare dooni qayb adduunyo dooni marka macnahaas haddii la yidhaahdo waa go-an yahay jawaabta taqdiirteeda markaan la imaano on keensanno manacakum nasra nasrigii buu idiin diiday ama sirtum fariiqayni baad dhihi kartaa haddii la yidhaahdo maya waa la sheegay aayadda lafteeda jawaabta ku jirta ima xadfana haddaad tidhaahdidna waxay ridayaan jawaabta yani wacasaytum taasay ridayaan ama waxay ridayaan yani ma uma sarafakum taa dambe ayay ridaan oo markaa macnihii wuxuu noqoni xataa idaa fashiltum markaad fulayowdeen watanaazactum fi lmri arrinkii meesha ma ku nagaanaa mise waan ka tagnaa aad ku doodeen wacasaytum amarkii nebiga aad caasiseen min bacdi maa ra'aakum markuu min bacdi maa araakum markuu idin tusay maa tuxibuuna allah waxaad jeceshihiinoo guushii iyo maaragtay haniimadii markuu idin tusay yani waxay leeyihiin xataa idaa fashiltum watanaazactum fi lmri wacasaytum waawda marka waxay leeyihin waa sila weeye casaytum bay leeyihin markaasaad amarkii ilaahay caasiseen waawda waa iska silo oo marka waxay la mid tahay leeyihiin yani markaad fashilkii aad baqdeen ood amarka ku doodeen ayaad cusyaan samayseen wey marka waawdaasi waa casaytumta waa yani waxay leeyihin waa sila oo casaytum adoo yiro kalay la mid tahay macnaheeduna qur-aankana way ku jirtaayo falamaa aslama watallahu liljabiini wanaadaynaahu daasoo kale wey waawdaas meesha ku jirtaay naadaynaahu adoo yiro kale la mid tahay falama aslama ibraahim iyo maaragtay dhabiixi oo ismaaciil ah markay hogaansameen wiilkiisi ou qali lahaa watallahu liljabiini ibraahimna wiilkii ou dhabanka u legday dhinac dhinaca ugu dhigay ayaan wanaadaynaahu ay naadaynaahu waawda waa silay dhahan markaasaan ugu dhawaaqnay oo niri an ya ibraahim qad sadaqta ru'ya sidaasaan ku niri ama waxay leeyihin uma sarafakumta dambe ayaa jawaabtii laga dhigaa oo markaa uma sarafakum umadaa waasiladii bay leeyihiin markii aad fulayowdeen ood arrinkii ku doodeen oo aad caasiseen markii haniimadii iyo nasriga aad aragteen ayuu uma sarafakum ay sarafakum allah uu idinka jeediyey saasna waa la yidhaahdaa waa haddii idaada aan shartiya ka dhigno jawaabteedii ama waa go-an tahay ama ma go-no la yidhaahdo macnaheedu waa taa wey haddii aanan shardiba laga dhigin waxay leeyihin idaadu waa iska isim weeye xataada gashayna waa xarfu jarin oo bimacnaa ilaa ah xarfu jaar oo bimacnaa ilaa ah weeyaan oo sadaqakum taas walaqa sadaqakum ayay ku tacalluqaysaa ay ku xiran tahay marka macnaheedu waxa weeye yani xataa idaa fashi waxa weeye walaqad sadaqakum allahu wacdahu buu idiin ballan qaaday id taxusuunahum biidnihi markaad laynayseen oo amarka alla aad ku laynayseen gaaladii xataa idaa fashiltum ilaa waqta fashalikum ilaa waqtiga aad ka fashisheen laga gaaro ayuu rabbi gargaar idin siiye weyaan watanaazactum fi lamrina aad ku doodeen wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun ilaa intaasoo nasriga idin siiyey markaa kadibna ilahay waa idinka jeediye weyaan minkum idinka ayuu idinka mid yahay muminiintiiye man dad baa idinka mid ah yuriidu dunyaa adduunka doonayo oo maaragtay waxay rabaanba ay u dagaalgelayaan waa adduuniya doon waay yani adduuniya u dagaalamayan haniime inay helaan sida dadkii meesha kasoo tegay oo yidhi yaa qawmi alhaniima alhaniima haniimadii ka gaaro maaragtay gaaladii waa jabtay aan xoolahooda urursan la yidhaahdeen oo kale waa adduuniya doon baad ahaydeen buu rabbi leeyahay wa minkum waxaa idinka mid a mu'miniintiyey man yuriidu alaakhira qof aakhira doonayo yani waa dadkii markaskoodii meeshoodii ku baaqi noqday cabdillahi bni jubayr oo madaxda u ahaa ee meesha lagu dilay yani dadkaa ku dhintayna dad aakhira doona shahda doon bay ahaayeen xoolo doon ma aynan ahayn marka labadaas ayaad u qaybsan tihiin weeyaan uma sarafakum canhum uma intaa dabadeed markii guusha ilaahay ou idin siiyey ayuu oo aad cisyaanka la timaadeen iyo tanaasuca iyo dooda iyo fashilka aad la timaadeen ayuu sarafakum allah idin jeediyey idinka oo sarafa wujuuhakum wey wejiyadiinni buu jeediyey canhum gaaladii xaggeeda buu ka jeediyey saa ugu jeedeen oo u laynayseen baa idinka wejigiinna laga jeediyey marka cisyaanka la timaadeen markaasaa gaaladii idinku soo celiyey markaasaa fasaarat idawlatu calaykum idinkaa noobadii idinku soo wareegtay iyo maaragta maxaa la yidhahdaa yani laydinku soo gediyey markaasa gaaladii idinka adkaaday uma sarafakum canhum wujuuhdiinnibu gaaladii ka jeediyey saa u laynayseen markaasaad maaragtay idinka laydinka qaalib noqdo laydinka adkaaday weya waxaa keena marka inay hasiimada ay ku dhacaan cisyaankaas wey amarkii nebigo lagu caasiyey tanaasuca fashalka fashalow keena yacni tanaasuc mar hadduu yimaado iyo dood yimaado fashal baa yimaado walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum markaana fashal yimaadana awooddii muslimiintana meeshay ka baxaysaa weeyaan marka arrinkaas markuu dhacay cisyaanka uu yimid macaasi yar ayaa ilaahay subxaana watacaala dadku wuxuu uga qaadaa yani nasrigii iyo guushii ay heli lahaayeen qaswatu xunayn oo kale insha allahu tacala waa arki doonaa yani xunayn markii taif ay ku thaqiif iyo hawaasini markay la dirirayeen saxaabadu markay arkeen cadadkooda tiradiisa oo reer maka ay soo raaceen oo yani maaragtay cadad badan isku arkeen ayay kelimad waxay yidhahdeen lan nuqlaba alyawma min qila bay dheen maanta yaraanna la kagama adkaanayo dad badan baa nahay tii baa ilahay ku jebiyey subxana watacaala markaasaa markii horeba muslimiintiiba la leefay eber laga dhigay ay carareen kulligood ilaa markii dambe nabiyullaahi moxamed iyo dad kale inta sugnaadeen dib dambe ay usoo noqdeen saxaabadii gaaladiina marka sidaa looga adkaaday marka yani waxa weye cisyaanka waa min asbaab alfashal ayuu ka mid yahay weeyaan uma sarafakum canhum muxuu ilaahay subxaana watacaala idiin jeediyo sarfiga uu idin yani uu juhdiina muxuu uga jeediyey liyabtaliyakum inuu idinka idin imtixaano darteed ayuu rabbi subxaana watacaala sidaa u yeelay in laydin imtixaano aada aragtaan inaad cisyaan ku jirtaan markaasna aad tooba keentaan oo rabbigiina usoo noqotaan baa loo jeeda liyabtaliyakum in laydin jarribo o laydin imtixaano weeyaan markaas inaad rabbi usoo noqotaan subxaana watacaala weeyaan walaqad cafa walaqad cafaa cankum walaqad cafaa allah wuu cafiyey cankum idinka ayuu cafiyey xaggiinna ayuu dunuubtiinni iyo cisyaankii yarka aad la timaadeen waa idin cafiye allah markii aad ka nadaamooteen ood ka shallaydeen ayuu rabbi sancada waxaas aad samayseen buu rabbi idiin cafiyo o idiin daayey weya wallaahu alleh duu fadlin dheeraadsiin allihii u saaxib ah weeye cala almu'miniina mu'miniinta uu dheeraad siiyo fadli buu ilaahay siiyey axwaashooda oo dhanba imaa inuu nasri siiyo oo ay guulaystaan inay shahaado helaan inay haniimo helaan inay la imtixaano lafteeda si ay u tooba keenaan ayada lafteedu waa ibtila yani fadliguu ka mid yahay waa fadli ilaahay siiyey qofka in la imtixaano si uu rabbigiisa ugu soo noqdo waa fadli weeyaan wallaahu alleh duu fadlin dheeraadsiin alla u saaxiib ah weeye cala almu'miniina mu'miniinta oo dheeraad siiyo allah mid u saaxiib ah weeyaan id tusciduuna walaa talwuuna cala axadin wrasuulu yadcuukum fii ukhraakum faasaabakum haman bihamin likay laa taxzanuu cala ma faatakum walaa ma asaabakum id tusciduuna yani waxaa yani maaragtay darafkan oo id tusciduuna ah uma sarafakum taas waan ku tacallujin karnaa waa lagu xirayaa ama liyabtaliyakumna waa lagu xiri karaa labadaba waa waa jirtaa muxuu rabbi subxaana watacaala wujuuhdiina u jeediyey liyabtaliyakum inuu idin imtixaano id wakti inuu idin imtixaano ama maaragtay uma sarafakum allah wuu idin jeediyo wujuuhdiinii ayuu gaaladii ka jeediyey muxuu ugu jeediyey yani yani id wakti buu jeediyey id wakti buu jeediyey allah wujuuhdiinii tusciduuna aada cararayseenoo dhulka siman iyo waadi waadiyada aada orod ku fogaanayseen tusciduunana hadda saasaa loo jeedaa maxaa yeelay ficilku waxa waa min ascada arubaaci ascada oo rubaaci ah ayaa laga keenay waxaad odhanaysaa masalan ascadtu haddaad tidhaahdo waxa weeyaan idaa madayta xiyaala wejhika meeshii wejigaada ujeeda haddaad u cararto ayaad odhanaysa ascadtu baad odhanaysa wejigaada meeshu ujeedaad u carartay meeshuu doonana ha noqdo marka aliscaad marka la yidhaahdo oo ficilka rubaaci laga dhigaayo waxa weeye alibcaadu fi lardi dhulka oo lagu fogaado carar cararid la ordayo ayaa loo jeedaa id tusciduuna waktiga aad ordayseen ood cararayseen ood wejigiina aad u ordayseen yani haaribiina min acdaa'ikum wey idinku cadowgiina ka cararayo aad ku fogaateen oradka ku fogaateen waxaa kaloo la yidhaahdaa yani min sacidana waa laga keenay leanna qira'a waxay akrinaysa id tascaduuna qira'a kala akriso markaas haddii tascaduuna la yidhaahdo waa min sacida athulaati ficilka thulaatiga saddexda xarafo sacida ah ayaa laga keenay markaa sacida haddii la yidhaahdana yani id tascaduuna aada buuraha fuulayseen wey cararkii aada cararteen aada fuulayseen leanna markaad tidhaahdid sacidtu cala ljabali yani waa waxa weeyaan ida irtafacta calayhi markaad buurta kor fuusho baad dhihi sacidtu cala ljabali buurtii baan koray baad odhanaysa dusheedu fuulay marka id tascaduunana haddii la yidhaahdo waa waktiga aad fuulayseen buurihii carar aad cararaysaan saasaa la leeyahay waktigaas ayuu maaragtay allah idin wujuuhdiina ka jeediyey ama idin imtixaanay walaa talwuuna aydnan milicsanaynin calaa axadin qofna oo idinka idinka midana aydnan milicsanaynin yani lawiga waxaa la yidhaahdaa yani fulanun lawaa cunuqahu baa la yidhahdaa dhuquntiisuu jeediyey qof aad milicsanaysaan ood fiirinaysaan oo dadkiini ka midana uusan jirin yani qof aad u leexanaysaan yani laa yaltafitu bacdukum ilaa bacdin cabsida jirta darteed iyo argagaxa jira sababteed nin walbaba hortiisa u ordayo dhinac uu fiirinayo uusan jirin warasuulu rasuulka oo nabiyullaahi muxamedna calayhi salaatu wasalaam yadcuukum ou idin yeeraayo fii ukhraakum jamaacadii idinka dambaysay dhexdeeda oo idinkaga yeerayo kooxdii hartay dhexdeeda oo idinkaga dhawaaqayo marka yani fii ukhraakum waxaa la yidhaahdaa aljamaacatu almutaakhiratu ayaa loo jeedaa aaa'ifa almutaakhira kooxda hartay oo nebiga ku hartay yaa ukhraa la yidhaahdaa maxaa yeelay waxay yidha- waxay yidhaahdaan carabtu matalan jaaa fulanun fi aakhiri nnaasi iyo fi ukhra nnaasi labadaba waa la yidhaahdaa fi aakhiri nnaas dadka qe- kooxda ugu dambaysa wey ukhra nnaas haddaad tidhaahdana waa qaybta ugu dambaysa un baa loo jeedaa weya marka warasuulu yadcuukum nabiyullaahi maxamedna uu idiin yeerayo fii ukhraakum kooxdiinni asaga ku hartay nebiga calayhi salaatu wasalaam dhexdeeda uu idinkaga yeerayo sida masalan yani maaragtay riwaayaadka ay wariyaan oo imaamu axmed oo kaleeto uu warinaayo can can ilbaraa ibni caazibin radia allahu canhu wuxuu leeyahay markii annahum lama nhazamuu lam yabqa maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam ila isna cashara rajulan markii ay jabeen oo muslimiintu ay baqdeen nebiga labiyo toban qofood mooye cid kale kuma soo harin labiyo toban qof saxaabadaa ogeydoo yani maaragtay cadadkoodu maaragtay toddobada boqol iyo waxaan ujeedaa ahaa ayagoo kun ah waa ku ku dhow dhow waatii cabdullahi bni ubay fulus oo la soo noqday toddoba boqol iyo wax ku dhow ayagoo ah baa labiyo toban keliya nabiyullaahi maxamed kusoo hartay calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka kale wada ka yeerayna riwaayati muslim imaam muslim fi saxiixi uu ku warinayo riwaayada anas ibn malik uu warinayo wuxuu leeyahay ufrida rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam yowma uxudin fii sabcatin min alansaari warajulayni min qurayshin nebigu waxaaba ku soo harayba maalintaas yani toddoba ansaartii nebiga ka mid ah iyo laba muhaajiriintii rasuulka ka mid ah ayaa ku soo hartay wey yani sagaalkaa qofaaba nebiga kusoo hartay uu leeyahay intii kale way wada carareen wey marka fii ukhra nnaasi oo nebigu ku jiraahi waa dadkaas weeyaan dadkaas weeye xoogaa yaro ku haray ayuu nabigu ku dhex jiraa dadkiibu u yeeri ducada marka uu ugu yeerayana yeerista nabiga u yeerayo waxa weeye inay dagaalku usoo noqdaan cararka inay daayaan inay gaaladii ku rogaal celiyaan ayuu nabigu ugu dhawaaqaya salawaatu llahi wasalaamu calayh sida sudiya uu ku fasirayo uu leeyahay yani lama lama shtadda almushrikuuna cala almuslimiina biuxudin maalintii markii muslimiintii yani gaalada ay xoog saartay oo laga adkaaday fahazamuuhum ay jabeen dakala bacduhum lmadiina sudiya baa wuxuu leeyahay qaarkood cararka ay carareen madiinayba tageenba uxud inta ka carareen bay madiine galeen halkaasay galeen markaasuu leeyahay waintalaqa bacduhum ila aljabali fawqa sakra qaarkoodna buurta korkeeday fuuleen yani sakrada dhagaxakaas markaasay faqaamuu calayha halkaas buurta korkeeday iska fadhiisteen buu yidhi markaasuu fajacala rasuulu sala allahu calayh wasalam yadcu nnaasa nabigu wuxuu gudagalay inuu dadka u yeerayo ou leeyahay ilaya cibaad allah ilaya cibaad allah addoommada ilaahay o ii imaada oo soo noqda dagaalka kusoo noqda oo nabigana ugu yeerayo salawaatu llahi wasalaamu calayh markaas wuxuu yidhi sudiyi wuxuu leeyahay fadakara allahu sucuudahum ila aljabali allah wuxuu sheegay fuulitaankoodii ay buurta fuulayeen ayuu sheegoo yidhi in tusciduuna taasuu ujeedaa weeyaan markaasuu leeyahay wadakara ducaaa ducaaa nabiyi sala allahu calayh wasalama iyaahum wuxuu kaloo allah sheegay nebiga u yeeristiisa u yeerayay markuu leeyahy warasuulu yadcuukum fii ukhraakum nebiguna gadaala uga yeeray warkaala iyo addoommadii alla ii imaada uu ku oranayo weeyaan marka waktigaas ayuu rabbi idin imtixaanay weeyaan id wakti buu allah idin imtixaanay ama uu wujuhdiinni ka jeediyey tusciduuna aad orodka ku fogaanayseen walaa cararka iyo jabidda baqidda aad ku fogaateen walaa talwuuna aydnan milicsanaynin oo fiirinaynin calaa axadin qof idinka idin ka mida mid kale uu fiirinayo usan jirin qofna aydna fiirinayn nin walbaba hortiisa u orda warasuulu rasuulka oo nabi maxamedna yadcuukum oo idin yeerayo fii ukhraakum kuwiinii gadaale oo nabi maxamed ku haray oo idinkaga yeerayo kolkaa fa asaabakum allah wuxuu idinku jazeeyey idinku abaalmariyey hamman murug buu idinku abaalmariyey xusni iyo tiiraanyo oo bihammin maca hammin murug kale maceed ah la jirto ama bihammin calaa hammin murug kale dusheed ay saaran tahay yani badaasi bimacnaa calaa iyo bimacnaa maca labadaba waa laga dhigaa weeyaan hamman bihammin yani hamman calaa hammin murug murug la dul saaray tiraanyo iyo maaragtay tiraanyo kale la dul saaray ayaa ilaahay dushiina ou yeelay walidalika cabdiraxmaan ibnu cawf sida uu maaragtay ibnu marduuya uu ka warinaayo wuxuu leeyahay yani cabdiraxmaan ibni cawfa wuxuu leeyahay alhamu lwal waxaa loo jeedaa murugta hore waxa weeyaan waa yani bisabab alhaziima jabka ay jabeen saxaabadii way la murugoodeen faasaabakum haman bihaminta marka labada murugood mid waa taas uu leeyahay midda labaadna waxa weeye xiina qiila qutila muxamadu sala allahu alayh waali wasalam yani markii la yidhi nabi maxamedaa la dilayna murug kale ayaa saxaabadan sii dulfuushay taasaana uga darnayd buu leeyahay haziimada midaasaana uga darnayd wey kolka faasaabakum allah wuxuu idinku abaalmariyey o idinku jazeeyey yani cisyaankiini iyo cararkii iyo aadla timaadeen haman murug oo biamin calaa hamin murug kale la dul saaray ayuu idinku abaalmariyey allah subxaana wa tacaala maxaa murugtaas iyo sidaa hamiga laydin saaray likay laa taxzanuu inaadnan murugoonin oo idnan u murugoonin calaa maa faatakum wixii idin dhaafay wixii idin dhaafay inaadan u murugoonin oo waxa dhaafay waa maxay nasrigii iyo haniimadii gargaarkii bay waayeen oo gaalada ka guulaystaan ayay waayeen xoolana ma aynan helin marka taa inaydnan u murugoonin walaa maa shayna inaydnan u murugoonin asaabakum idinka idin asiibay waxa idinku dhacay oo haziimada iyo jurxiga yani qatliga dilka iyo maaragtay jabka iyo dhaawaca idin soo gaaray inaadnan u murugoonin yani waxaa loo jeedaa marka in aad noqotaan yani allah wuxuu hamigaan idin idinkugu tawaabiyo idinku abaalmariyey inay tamriin idiin noqoto cala almasaa'ibi yani maaragtay tadriib inay noqoto lixtimaali ashadaa'id dhibaatooyinka inaad qaadaan dhibka markuu dhaco sabir iyo dulqaad aad ku yeelataan inaad heshaan darteed baa hamigaa laidiin saaray weya muslimiinta maalin walba hadday iska guulaystaan guusha un maalin walba iska helaan yani waxay arki doon waxay umalaynaa shay caadi shay iska caadi inuu yahay marka inay yani shiddo mar qabsan karto in la tuso si ay u sabraan dulqaad u yeeshaan yani saasaa loogu loo maaragtay allah uu ugu ugu tawaabiyey ugu abaalmariyey oo ugu jazeeyey hamigaasaa la leeyahay marka xikmada hamigaba waxa weeye inay taxamulu lmashaaq dhibaatooyinka qaadisteeda iyo shadaa'idka inay yeeshaan oy dul u yeeshaan baa la doonaya wey likay laa taxzanuu inaadnan murugoonin calaa maa faatakum waxay idinka tegood weydaan wixii aad weydeen ha u murugoonin wixii ku dhaafay qadar alle kugu dhaafay sabir u yeelo walaa maa asaabakum wixii idin asiibo oo dhibka idinku dhacana inaadnan u murugoonin marka dad sabirka barta oo dulqaad yeesha inaad noqotaan darteed yaa xusnigaa laydiin saaray haziimadana laydinkugu riday weyaan wallaahu alle khabiirun allihii og weeye bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan allah cilmibu guntiisa hoose ayuu ogyaho cilmiba uleeyahay wy waxaad samaynaysaan hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahayb waa ogyahay mar hadduu alla og yahayna wuxuu awood u leeyahay inuu idinka abaalmariyo ila shaygaa cilmigu uleedahay awood bu uleeyahay qofka hadduu og yahay inuu ka abaalmariyana waa awoodaa weeyaan uma anzla calaykum min bacdi lami amanata nucaasan yaksha aa'ifata minkum waa'ifat qad ahamathm anfusahum yadunuuna billahi gayra alxaqi dana aljaahiliya uma uma intaas kabacdi haziimada iyo jabkaa idinku dhacay muslimiintiiy iyo murugtaas dabadeed anzala allah wuxuu soo dejiyey calaykum dushiina wuxuu ku soo dejiyey min bacdi alhammi murugtaas dabadeed yacni dhibkaa idinku dhacay ood murugooteen gadaasheeda wuxuu idinku soo dejiyey amanatan amaan iyo maaragtay yani maxaale badbaado iyo sakiino iyo xasilooni ayuu idinku soo dejiye weyan nucaasan yani amanadii lafteedii baa maaragta la fasiraya nucaasan buu idinku soo dejiyey nucaasan ama ka bedelo ama bayaan dheh mid midaad ka dhigta naxwo ahaan ma saxa bedelan maxay dhihi jireen saxa bayaanan soomayn haddaa bedel ka dhigta bayaanna waa ka dhigi kartaa weyan marka amanatan buu idinku soo dejiyey nucaasan lulo ayuu idinku soo dejiyey ama gamaaniyo yani hadda siduu qofka u yaqaano qofka hurdada waxa ka horeeyo hurdada markay soo qabanayso waa kan madaxiisa lulo oo sidaa yidhahdo waa gamaanyoodan waa la yidhaahdaa waa luloodayna waa la yidhaahdaa marka nucaasan lulo ayuu ilaahay idinku soo maaragtay ou idin idinku soo dejiyey liajli sakiina iyo xasilooni darteed ayuu idinkugu soo dejiyey weeyaan marka yani amanada lafteeda ayaaba nucaaskii ah weeyaan nucaaska laftiisa yani maxaa la yidhaahdaa gamaanyada ama lulada oo hurdada ka horeysa qofka asiibta ayada lafteedaaba ammaanka tusinaysa weyaan ayada lafteeda ayaa amaan ammaan ah wey sida cabdullahi ibni mascuud ba u dhihi jiray ibn abi xaakim sidau ka warinayo wuxuu ohan jiray annucaasu fi lqitaali min allah wa fi salaati min ashayaan u dhihi jiray yani cabdullahi ibn mascuud aarkiisaas waa aar saxiixa weeyaan wuxuu dhihi jiray annucaasu fi lqitaali min allah marka dagaalka lagu jiro qofka murug ay timaado hadduu luloodo waa shay alla xaggii ka soo degayo raxmad wey murugtii bay kaa zuulin bani aadamka waad aragteen haddii ay murug badan ou murugoodo yacni oo fakar badan uu fakaro oo cabsi badan ay gasho hadduu xoogaa seexdo oo indhaha uu guduudsado uu soo kaca murugtii sidii ma aha waa ka waa ka tirtirmataa inta badan waa ka baaba'daa marka nucaas luladaasoo ilaahay idinku soo riday ammaan oo idinkaga dhigaayo laakiin hurdada salaada ah buu leeyahy cabdullahi bin mascuud shaydaan xaggiiday ka timid weeyaan yacni qofka salaada hadduu ku dhex hurdoodo u leeyahay waa min ashaytaan laakiin markii waqtilxarbi jihaadka lagu jiro hurdadaas oo murugta faraha badan ilaahay uu siiyo waa ammaan weeyaan sida allahba uu ku manaysanayo maarata asxaabada ku manaysanaya fii ghazwati badrin id yugashiikum annucaasa amanatan minhu buu ilaahay leeyahay subxaana watacaala markuu rabbi idin dabooshiiyey lulada uu idin siiyey iyo hurdada ammaan in ilaahay idin siiye darteed uu idiin siiyey war markaa xusuusta baa la leeyahay marka yacni luladaas waa nicmo wey markaasaa dadkii la siiyey iyo dadkaan la siinin iyuu rabbi nooga warramay uma anzala uma intaa dabadeed anzala allah wuxuu soo dejiyey calaykum dushiina min bacdi alhammi murugta dabadeed iyo dhibaatadan hasiimadan iyo jabkan gadaashiisa amanatan aamin ahaanshahu idinku soo dejiyey nucaasan lulo ama gamaaniye ayuu idinku soo dejiyey nucaaskaasoo yakshaa daboolo daboolayo daa'ifatan koox oo minkum idinka mu'miniinta idinka mid ah daa'ifa koox mu'miniinta ka mid a ayaan amanadaas yacni luladii helay kulligood ma wada helin daa'ifadaa hesha waa kuwe waxaa la yidhahdaa waa daa'ifatu ahli aliimaani waalyaqiin dadka yaqiinta la yimid oo allah inuu rasuulkiisa u gargaarayo aaminsan ballantuu ilaahay u qaadayna inuu u rumaynayo aaminsan kuwaas weeyaan kuwaas ayaa maaragtay ay dabo ay dabooshay oo lulada ilaahay uu siiyey oo raaxaystayo mulugtii ilaahay uu ka qaaday subxaana wa tacaala sida imaam albukhaari fii saxiixihi uu ku warinayo can abi alxa abi alxana uu ka warinaayo wuxuu leeyahy abi alxa abi alxa wuxuu leeyahay hashiyana nucaasu wanaxnu fii masaafina yowma uxudin qaala fajacala sayfii yasqudu min yadii waaakuduhu wayasqudu waaakuduh yani saasuu leeyahy abu alxa wuxuu yidhi markaan uxud sufuufteeda ku jirnay oon taagnay aan sufuufta kamid aan ku dhex jirnay maalintii uxud ayaa lulana asiibtay buu leeyahy waa hurdaana qabatay luladaas oo yani maaragtay ka horayso hurdada horteed ah ayaana qabatay buu yidhi markaasaan seeftayda waxay marna iga dhacdaa buu leeyahy saad u gamayoonaya marna seefta iga dhacda aan soo qaataa mar walba waa iga dhacdaa markaasaan soo qaataa buu leeyahy marka waa amaan wa ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala amana weeyaan wa taa'ifatun kooxna qad ahamathum waxaa shuqliyey oo hamigooda keliya u ahaa anfusahum naftooda wax kale dan kalay lahaayeen ma jirte siday naftooda ku badbaadin lahaayeen hamigooda kaa un weeyaan daa'ifadan la sheegayana waa daa'ifatu ahli shaki wanifaaq dadka ahlu shakiga iyo ahlu nifaaqa kuwaasaa loo jeeda ayaga nasri ilaahay iyo maaragtay gargaar rabbi iyo wacdigii ilaahay inuu rur sheegay dantood maaha seebaad uga baxsataa dagaalkan ayaa hamigoodu keliya yahay weeyaan wa daa'ifatun qad ahamathum anfusahum naftoodaas basaa maaragtay murug geliisay weeyaan yadunuuna billahi hayra alxaqi dana aljaahiliya yadunuuna way malaynayaan billaahi daa'ifadaas ahlu shakiga ee munaafiqiinta ihi waxay u malaynayaan billaahi alle hayra alxaqi yani hayra danni alxaqi malihii xaqa ahaa midaan ahayn ayay ilaahay u malaynayaan subxana wa tacaala allah malihiisii yani ou mudnaa in loo maleeyo oo xaqa ahaa midaan ahayn bay u malaynayaan waa kee dannigaas waa la fasiray danna aljaahiliyati dannan bay malaynayaan malo ayay malaynayaan oo ka danni aljaahiliyati ah jaahiliyadii malahoodii oo kale ayay malaynayaan weyan dadka jaahiliga yani sida ay malayn jireen oo kale bay malaynayaan ahlu shirkiga gaalada jaahiliga kuwaasaa loo jeeda mushrikiinta danigoodii oo kale bay munaafiqiintan allah u maleeyeen waa maxay daniga ay maleeyeenoo xunka ahi waxa weeye inuusan ilaahay subxaana watacaala nabiyullaahi moxamed uusan gaalada uga gargaaraynin bay maleeyeen gaaladaa waxay qabeen inay ka adkaan doonaan munaafiqiintana sidoo kaleay maleeyeen waxay maleeyeen inuusan ilaahay subxaana watacaala diintan xaqa oo nebi maxamed rabbi usoo dhiibay inuusan allah u taam yeelaynin oo u dhammaystiraynin ayay maleeyeen waa dhan aljaahiliya wey dhan aljaahiliya ayay maleeyeen buu rabbi leeyahay subxaana watacaala yadunuuna billahi allah bay waxay u malaynayaan hayra alxaqi yani hayra dhanni alxaqi baa loo jeedaa mala aan yani kii xaqa ahayn ayay rabbi u maleeyeen midowna rabbi astaahiliin uusan mudnayn ayay u maleeyeen dhanna aljaahiliyati dhannan ayay maleeyeen oo ka dhanni aljaahiliyati ah jaahiliyada maladeedoo kale ka dhanni ahli ljaahiliya dadka ahlujaahiliga mushrikiinta ah maladoodii oo kale ayay maleeyeen weyan waa tan allah fii suurati alfatiha uu ku sheego markuu ka warramayo bal danantum an lan yanqaliba alrasuulu waalmu'minuuna ilaa ahlihim abada wazuyina dalika fii quluubikum wadanantum danna sawi wakuntum qowman buura allah uu leeyahay subxaana watacaala yacni waxaad malayseen nabi maxamed iyo asxaabtiisa in la baabi'in doono oysan ahalkoodii u noqon doonin waa daniga jaahiliyada ay mareeyeen arrinkaasaa quluubtiina lagu qurxiyey waa dani suu ah weeyaan aad allah iyo maaragtay nebigiisii aad u malayseen weeyaan marka waa dad alaagsame baa tihiin oo rabbi leeyahy subxana wa tacaala yaquuluuna hal lanaa min almri min shayin yaquuluuna waxay odhanayaan hal lanaa annagu ma leenahay min almri amarka xaggiisa min shayin wax un ma ku leenahay yaquuluuna hal lanaa min almri min shayin marka istifhaamkan oo hallana min alamrida yani waxaa la yidhahda waa bimacna aljaxdi waay diidda waay istifhaamkan halka ah waa kii nafyiga ahay diidada ahaa wey hallana min alamrida yani maa lana min alamri min shayin waay saasoo kale diidda wey maa hallana nooma sugnaanin weye malihin min alamri arrinkan oo dagaalka iyo xardiga iyo tadbiirtiisa iyo maamulkiisa min shayin waxba ra'yiya kuma lihin hadalkaas bay yidhahdeen hal lana min alamri min shayin yani laysa lana min almri min shay waa hadalka cabdlahi bni ubay bni salool ra'iis lmunaafiqiin oo ku hadli jiray hadaladiisii wey waxa allah subxaana watacaala nooga xikaayoonayo weyaan oo ay u ohan jiray leanna wuxuu arkayey intuusan ciidanka kala noqonin nebiga calayhi salaatu wasalaam munaafiqiinta uusan la laabanin madiine intii la joogayba wuxuu ra'yeenayay ra'yigii nebiga uu qabay calayhi salaatu wasalaam oo kale in madiine dhexdeeda laga dagaalamo mar haddii nebiga dadkii kale oo maaragtay ahlu khayrka ahaa ay jeclaadeen in madiine laga baxo oo uxud loogu tagay meeshii gaaladu degan tahay in la aado nebiguna uu ku raacay taladoodii see aniga ra'yigaygii looga tegay darteed ayuu leeyahay marka wax amarka baan ku leeyahay lama arko sidaas darteed buu yani fulutulqowm ula soo noqday saddex meelood yani hal meel ayuu la soo laabtay oo nebiga asxaabtiisii iyo kala soo noqday isaga laftiisaa nooc haziimada ka mid a oo gaalada u khidmaynaya cadowga ciidankii markii ay laabtaan qayb maaragtay aad u badan yani muslimiintii laftooda waxay isku arkaan cadadkoodiiboo yaraaday gaaladii inaysan ka adkaan karayninay daclala dagaalami karaynin bay arkayaan marka waa nooc hasiimada ka mid oo muslimiinta u horseeday weeyaan hadalkaas uu yidhi wey waxa ilaahay leeyahay yaquuluuna munaafiqiintii waxay odhanayaan hal lanaa min almri min shayin ay yani maa lanaa min almri min shay arrinku wax aan ku leenahay iyo maamulka maaragtay ma jirto arrinkaas bay yidhahdeen marka arrinka la sheegayana waa tadbiir lxarbi wa dagaalka iyo maarata ra'yigiisii laga geysan lahaa baa loo jeedaa qul waxaa tiraa nebi maxamedow adoo u jawaabaya hadalkaasi ay munaafiqiintu yidhaahdeen waxaad ku tidhaahdaa ina almra kullahu lilah ina almra arrinka kullahu dhammaantii lilaahi allah ayuu usugnaaday ilah baa iskale subxaana watacaala asagaana maaragtay cidla cidla wadaagtaa ma leh weyan amarkaasi amarkiisa qadariga ha noqdo amarkiisa sharciga ha noqdo midkoo doonaba ha noqdo almru lqadariyu wlmru asharciyu midkoo doonaba ha noqde ilahay arrinkiisa isagaa iskale wuxuu doonona sameeyaa yani munaafiqiin iyo wax lamidana lagala tashan maayo yukfuuna fi anfusihim ma laa yubduuna laka marka arrinka ilah baa iskale deecon waxaa weeye qadihiisa iyo qadarkiisa ayuu ku sugan yahay marka nasriga iyo gargaarka awliyadiisa u gargaaro iyo ahlu aacatihi waa shay ilaahay uu ballan qaaday weeyaan tanna gargaarkayba ka mid tahayba lafteedii baaba nasriga ka mid ah weeyaan in duruus la baro muslimiinta ay arkaan waa waa nasrigay ka mid tahay weeyaan yukfuuna way qarinayaan fii anfusihim naftooda dhexdeeda waxay ku qarinayaan maa shay bay ku qarinayaan laa yubduuna aynan muujinaynin munaafiqiintii laka adiga nabi maxamed oo aynan kuu muujinaynin wax adiga aysan kuu muujinaynin ayay quluubtooda ku qarsanayaan yani qalbigooda taasay ku qarsanayaan weyaan yukfuuna fii anfusihim maa laa yubduuna laka يعني نفتودي بي waxay ku qariyaan waxay muslimiintu u sheegi karin ayaga isku sheegay nafsad ahaantooda ama qofka asaga ku sheekaysanay walidalika يعني sida oo ibn abi hatim oo warinaayo bisanad sahih an abdullah ibn zubayr abdullah ibn zubayr oo ka warinaayo wuxuu leeyahay abdullah qala zubayr abihi oo zubayr ibn al-awama ayuu asna ka warinaya zubayr ibn al-awama wuxuu leeyahay markuu aayadan macnaheedii uu suuraynayo wuxuu yidhi laqad ra'aytunii maca rasuuli illahi sala allahu alayh wali wasalam xiina ishtadda alkhawfu calayna arsala allahu calayna annawma famaa mina min rajulin ilaa wadaqnuhu fii sadri qaala fawallahi inii laasmacu qawla mucatib ibni qushayrin ma asmacuhu ila kalxulum yaquulu low kaana lana min alamri shayun ma qutilna haahuna yani hadalkaas oo soo socda asagoo odhanaya ayaan arkay buu leeyahay wuxuu leeyahay yani waxay yidhaahdeen yukfuuna fii anfusihim maa laa yubduuna laka waxaynan adiga kuu muujinaynin nebi maxamedow ayay naftooda ku qarsadaan tiibuu rabbi kashifo wuxuu yidhi yaquuluuna waxay odhanayaan low kaana lanaa hadduu noo ahaan lahaa min alamri arrinka hadduu nooga ahaan lahaa shay-un wax un wax un talaa haddaanu ku yeelan lahayn maa qutilnaa lalama dilayn dadkeenina laka dilay haahunaa halkaan laguma dilin kuwaana dhinta halkaan laguma dilin oo mada soo baxneenba madiinaan dhex jooginan meeshaan kuma dhimaneen dagaalkana ma galneen waanu ka harin lahayn ba yidhahda marka waa hadalkaas hadalka uu maaragtay yani ibn abi xaatim bisanadin saxiixin uu ku warinaayo zubayr bin cawaamna uu ka warinaayo wuxuu yidhi waxaan is arkay buu yidhi markii anoo nebiga la joogo calayhi salaatu wasalaam xiina ishtadda alkhawfu calayna markii cabsidu ay aad noogu badatay oo gaaladii ay maaragtay muslimiinta laynayaan inuu ilaahay subxaana watacaala hurdo noo soo diray marka famaa mina min axad min rajulin ilaa wadaqnuhu fii sadri mid annaga naga mida maba jira mu'miniintii ilaa waxa waye luradii baa irtaqabatii hurdadii iyo gamaanyadii ayaa garkiisii xabadkiisu ku dhacaya mar walbaba saas uu leeyahy garkiisii baa wuxuu taabanaya yani xabadkiisii ku dhacaya wey hurdada darteed saas uu oranaya markaasuu wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay wuxuu yidhi waxaan maqlay buu yidhi ninka layidhaha mucatab ibnu qushayrin ayaan maqlay markaan maqlayana sidii qof riyoonaya camal baan ahaa buu leeyahay wamaa asmacuhu ila kalxulum ruyo ahaan anoo ku jira riyo oo kale ayaan u arkay buu yidhi muxuu odhanaya low kaana lana min alamri shayun ma qutilnaa haahuna haddii arrinku wax un aan ku yeelan lahayn halkaanala kuma dileen asagoo leh baan maqlay buu yidhi markaasaan arrinka intaas yartaan xifdiyey ayadii baaba ilaahay qur-aanka kusoo dejiyey buu leeyahay liqowli mucatibin mucatab warkiisii baaba rabbi subxana watacaala kusoo dejiyey marka tala kuma lahayn bay leeyihiin waxaana tala ku lahayn baa maaragtay yani nala ku baaba'shay bay leeyihin haddaan tala ku yeelan lahayn maba nala laayeen weeyaan meeshaan kuma dhimanin qul marka waa loo jawaabo qul waxaa tidhaha nabi maxamedow low kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiina haddaad joogi lahaydeen oo dagaalka ka fog ood gurigiina iska dhex joogi lahaydeen labaraza aladiina kuwii way soo bixi lahaayeen kutiba la qoray calayhim dushooda alqatlu dhimashada lagu qoray way soo bixi lahaayeenoo guryahooda ka soo bixi lahaayeen ilaa madaajicihim meeshii lagu lagdi lahaa oo la dhigi lahaa ee lagu dili lahaa ayay imaan lahaayeen madaajic meesha ay jiifan lahaayeenoo meydkooda ku dhici lahaa yani jusada jusadooda maaratay ay ku dhici lahayd ayay usoo bixi lahaayeen weyaan marka yani haddaa xataa gurigaadii joogto waxaynan garanaynin yani dhimashadu inay yani dagaalka keliya inuusan ahayn dhimashada oo qofka inta dagaal galo usan dhimanin u ka laabta ay dhici karayso laakiin mar kastaba waad dhiman lahaydin haddii idinka dadkan ay xataa guryahooda joogi lahaayeen kuwa hadda meesha ku dhintay ay leeyihiin yani maaragtay low kaana lanaa min alamri shayun ma qutilna haahuna hadday guryahooda iska fadhin lahaayeen laakiin oo allah ku qoray inay dhintaan loo qoray waqtigoodii meeshaan ay ku dhiman lahaayeen way soo bixi lahaayeen guryahooda inta kasoo tagaan bay inta imaan lahaayeen markaasaa lagu dili lahaa buu leeyahy marka xaqiiqada waa sidaas weeyaan aynamaa takunuu yudrikkum lmawtu walow kuntum fii buruujin mushayada soo maaha meel kastoo joogtaan mawtku waa idin asiibaya guryo dhaadheer haddaad samaysataan oo maarata dabaqyo oo dhis oo saro dhaadheer haddaad samaysataan dhexdooda idinkoo ku jirtaan mawtka halkaasu kuugu imaanay haddii ilahay kugu kuu qadaro subxaana watacaala sidaas darteed yani waxaa la yidhaahdaa alxadaru laa yugni min alqadar yani maaragtay xadarka iyo dignaynta digtoonaanshaha faraha badan ood mawtka iska ilaalisa qadarka kaama ilaalinayo waktigaadun baa dhiman waktigii rabbigaa kuugu talagalay ayaad dhimanaysaa marka shaygan oo ajalkana waa shay maktuub oo qoran weeye sida rabbiba uu leeyahy wamaa asaabakum min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir intaadan samaawaadkii ardada la abuurin baa wax wax kasta la qoray kitaab bay ku qoran yihiin ajalkaaga halkaasuu yaallaa weeyaan marka yani arrinkan joogistiina guryaha aad joogtaan mawd idinkama celiyeen weeyaan qul waxaa tira low kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiina dhexdiisa guryaduna haddaad dhexdooda ku jiri lahaydeen labaraza aladiina kuwii way soo bixi lahaayeen kutiba la qoray calayhim dushooda alqatlu dhimashada lagu qoray way soo bixi lahaayeen ilaa madaajicihim meeshii ay la dhigi lahaa oo maarata jiifan lahaayeen jirkooda uu ku dhici lahaa ayay ay imaan lahaayeen goobtii lagu dili lahaabay imaan lahaayeen wy waliyabtaliy allahu ma fi suduurikum وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وليبتلي الله يعني فعل الله ذلك الله سداس سميي oo qofkii la dilay waa la dilay kii maaragtay badbaadana waa badbaaday guushii yani maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala nasrig waa idin dhaafiyey maxaa sidaa loo yeelay waliyabtaliya allahu yani wafacala dalika ilahay sidaasuu sameeyey liyabtaliya allahu ilahay inuu allah inuu imtixaano maa fii suduurikum quluubtiina dhexdeeda wuxuu ku jiray ama in la yidhaahdo waliyabtaliyada waxaa lagu cadfayaa cilo oo meeshaan ku qarsoon ayaa lagu cadfaya oo labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu in la yidhaahdo labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim way soo bixi lahaayeen maxay u soo bixi lahaayeen liyabtaliya allahu ilaahay inuu imtixaano maa fii suduurikum laabihiinna waxa ku jiro inuu rabbi banaanka soo dhigo yani taas ayaa loo samayn lahaa waliyumaxisa waliyumaxis allahu allana inuu saafi yeelo ama soo saaro muujiyo liyukhrija wayuhir waliyumaxis allahu alla inuu daahiriyo muujiyo maa fii quluubikum laabihiina dhexdeeda waxa ku jiro inuu banaanka soo dhigo oo macnaha waxaa loo jeedaa munaafiqii inuu mu'minka ka saaro oo ka caddeeyo weyaan mu'minkii inuu caddaado oo mu'minnimadiisa ay soo baxdo oo nifaaq uusan ku jirin munaafiqii khabiirka ahaana khubdigiisa oo muujisto oo wuxuu ku hadli karo iyo kalimaadka oran karo uu yidhaahdo qowl iyo ficil wuxuu dhihi karaba munaafiqnimadiisa uu ku muujiyo weeyaan arrintaas sidaasaa loo yeelay waxa weeye in munaafiq iyo mu'minka la kala saaro weeyaan wallahu alle caliimun allihii og weeye bidaati suduuri laabaha waxa u saaxiibka ah quluubta qalbiyada waxa u saaxiibka qalbiga ku dhex jiro allah waa ogyahay subxaanahu wa tacaala sida ibnu jariir tabari uu ku fasiray raximah llah wuxuu leeya wallahu duu cilmin biladi fii suduuri khalqihi waxa dadka qalbigooda ku dhex jira khalqigiisa quluubtooda ku sugan min khayrin wa sharin min sharin wa khayrin wa iimaanin wa nifaaqin kulli ilahay waa ogyahay subxaana wa tacaala waxa qalbigooda ku jira oo shar iyo khayr ah iimaan iyo kufri ah waxba kama qarsoona ilahay waa ogyahay allah subxaana wa tacaala marka wallahu alle caliimun allihii og wey bidaati suduuri laabaha wax u saaxiibka ah waa ka warqaba mar hadduu og yahayna addoommadaas uu ku abaalmarinaya dhammaantiin waxa uu cilmigiisaasuu idinku abaalmarinaya kii khayr la yimidna khayr buu ku abaalmarin oo qalbigiisu khayr iyo wanaag iyo iimaan uu ka buuxay kii nifaaq iyo kufri uu ku jirayna kufrigiisaas iyo nifaaqa buu rabbi ka abaalmarinaya إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن الذين دتكي مؤمنينتي تولوا جيستي أو عرري ومنكم إذنك إذن كمد إذنك مؤمنينتا إذن كمد كوي بقضي أو عرري وجبي والي يعني مركا تراهد فلان والله ذهره تبركي سو جيدي مركا تراهده يعني واحد لو جيدا أي انهزم waa jabay waay waa baqay waa fuliyooba waa cararay wey ina aladiina kuwii tawallow jeestay oo cararay minkum idinka idinka mid ah yowma altaqa aljamcaani yowma maalin iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labadii ciidan ay kulmeen labada jamci maxaa loo jeedaa waa jamcu lmuslimiin wa jamcu lmushrikiin oo yowma uxud ay kulmeen weeyaan mu'miniinta iyo gaalada markay kulmeen labadaa ciidan dadkii cararay oo baqdo muminiinta ka mid ahaa inama stazallahum inama stazallahum waxaa simbirrixiyey oo simbirrixin ugu yeeray simbirrixyada ugu yeeray ashaytaanu shaydaankii baa ugu yeeray shaydaan baa inay simbirrixdaan ugu yeeray bibacdi maa kasabuu waxay kasbadeen يعني مارتي أو ذنبي ذنوب أه قيبتي قيب كمد أسببتي أيو مارتي يعني شيطان كان أوهي يريويا markii aysan birraxada ay ka dhacday ay yani marka ay ay maaragtay dunuub yar kasbadeen oo cisyaankii ah baa shaydaankiina isan birraxiyey markaasay carareen maarata dhabarka jeediyeen weeyaan marka bibacdi ma kasabu yani waxaa loo jeedaa inama istazalla waxaa la yidhahdaa azalla iyo istazalla haddaad tidhaahdo labadaba waa isku macno weeyaan waxaa loo jeedaa ay inamaa talaba zallatahum istazalla talab bay ku tusinaysaa waxaa doonay يعني همزة يسيرت يتعد الطلب بيتستان مركا واحد دوني سنبر رحدو دي اي سنبر رحدان فتاس ادو يرو كلوية طلب زلتهم يعني واحد الى هذا استعجلت فلانا هذا تراه وحاوي اذا طلبت عجلته انه دقدق انه قفك اي ما هذا مركا دونيسو بعد ارانيسا استعجلت فلانا هبل بان دقدق سي وان يعني ما عرفت دقدق سيسا دوني يوي ام طلبي ويا انه صادق صدو ايان ربابات ارانيسا marka waxaa loo jeedaa inamaa dacaahum ila zalla simbirixadan oo maaragtay ay simbirixdeen oo jabka iyo cararka ihi waxaa ugu yeeray ashaydaan shaydaankiibaa ugu yeeray sababtu waa maxay shaydaanka muxuu ugu yeeray bibacdi maa kasabu waxay kasbadeen oo dunuub ah qaarkeed sababteed buuna ugu yeeray weyn bibacdi maa kasabu waxay kasbadeen qaarkeed yacni dunuub markaa kasbato dambiga aad kasbataa sabab wuxuu kugu noqon karaa dambi kale inuu kugu rido sida khayr markaad kasbataba oo khayr kale inuu kuu jiido loo arko ay suuragal ay u tahay weeyaan saasay dhahaan yani bacdu salafa waxaa laga guud laga soo wariyaa inuu oran jiray ina min hawaabi alxasanatu ina min hawaabi alxasanati alxasanatu bacdaha yani wanaagga aad samayso xasanada iyo wanaagga aad samayso hawaabteedu waxa weeyaan xasano kale in lagu siiyo gadaasheed lagaa siiyo weeyaan waxayna dhihi jireen wa ina min jazaa'i sayi'ati asayi'atu bacdaha xumi aad samaysana xumidaad samaysana jazaheeda iyo abaalgudkeeda wuxuu noqoni xumi kaleet in lagu in lagaa daba keeno marka yacni cisyaanay sameeyeen soo maaha mukhaalafay sameeyeen waxaa dhacday marka in shaydaan uu marka simbirrixiyo leanna waxa weeye ina min jazaa'i sayi'ati asayi'atu bacdaha soo maaha سياق كرك دم بيسبر لجوا أبا المريء تاسا لو جيدا ويا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وحي كسبان أو مخالفة دي أمر كالنبي أي خلافين باب كم يدعنا هل كافرية هداد أرتين هذا أو نعونا يساسوا دقاقين ذاتك أكويري واسكسوا دقاقي مركب ببعض ما كسبوا تاسا لو جيدا ولقد عفى الله الله هو عفيي مؤمنينتي عنهم حقه ذبو كعفي وحي كدعي oo zalladii shaydaanka iyo cisyaankiiba allah waa u cafiyey waa nicmo weyn soo maaha mu'miniinta ilaahi waa cafiyey subxaana wa tacaala ghaswat uxud wixii ka dhaco oo dhan oo yacni mu'miniinta aan munaafiqiinta ahayn mu'miniintii dhabta ahaydee carartay ayagoo mu'miniina bay adkaysan waa markii nabigaa dhinto la yidhina jabeen ay carareen dadkaas cisyaanka ay sameeyeen allah waa u dhaafay oo waa u cafiyey walaqad cafa allahu canhum الله هو عفي إنه هو عفي إنه وليب دار الرعية والله لقد عفى الله عنهم ويا الله هو عفي إنه هو عفي أنا طبعه ويا إن الله الله غفور الله دم بلاق بدنوي حليم أوه هذا الدلقات بدنه الدومديس الدلقات أوه إسك عفيه مرة بما تجاوز كل سماء وحل وحي سماء ولذلك يعني سيد الإمام البخاري في صحيحه وكوه رنايو عن عثمان بن موهب يا نكاس عثمان بن موهب ليرادا وحوليه جاء رجل من أهل مصر nin ree masar ah ayaa yimid waxaj albayta markaasuu kacbadii baytullahi alxaraam ayuu xajiyey markaasu wuxuu arkay dad cabdullahi bni cumar oo dad badan ay ag fadhiyaan ninkii masriga ahaa waa soo kacay xagguu ka yimid fara'aa qowman juluusan dad fadhiya ayuu arkay oo halkaa dhex fadhiyo markaasuu weydiiyo yidhi man haaulaai alqowm dadka meeshaa fadhiyaah waa kuwe markaase waxay dhaheen haaulaai quraysh dadka meesha fadhiya waa quraysh bay dheheen markaasuu haddana su-aal weydiiyo yidhi waman ishiiku fiihim odaga ku dhex jiraana waa waa kee ninka duqaahoo dhex fadhiyahay waa kee markaasay dheheen cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar alla fadhiyo saxaabiga radi allahu canhu ayaa dadkii dhex fadhiya markaasuu dadkii inta ka soo baxayba wuxuu la hadlay cabdullahi bni cumar uu la hadlo yidhi ya bni cumar inii saa'iluka can shayin faxadithnii canhu cumaroo waxbaan ku weydiinayaay ii sheeg buu yidhi maaragtay oo iiga waran يعني وحو عبد الله بن عمر بوجيدا عبد الله بن عمر وحبان كويدين ياي إيجا جوابه يري إيجا شك yani waxa waye dadkii kollay suwaartii ku kacsanayd cumaan ibn cafaan waktigiisi gruub ku kacsanaa wey oo maaragtay fawrada ku samaynayay dadkaas inuu kamid ahaabad mood cumaan wuxuu u raadinaya ceebabuu cumaan ibn cafaan u raaraadinay cumaan ibn cafaan amiir lmuminiin radi allahu canhu ayuu ceebo inuu u raadsan rabaa ninkaa masriga markaasuu yidhi hal taclamu ana cumaana fara yowma uxudin cabdullahi ibni cumarow maalintii uxud inuu cabdullahi ee cumaan ibn cafaan cararay ma ogtahay buu yidhi ma ka warqabtaa markaasuu yidhi nacam waa ogahay buu yidhi cumaan ibn cafaan inuu cararay cabdullahi ibn cumar odhanaya markaasuu yidhi hal taclamu annahu tagayaba can badrin walam yashhad gaswatu badrina inuusan ka qayb gelin oo ka maqnaaday ma ka markhaati ma ma ogtahay buu yidhi cilmi ma u leedahay markaasuu cabdullahi ibn cumar yidhi nacam waa ogahay buu yidhi waa ka warqabaa buu yidhi markaasuu haddana mar kale weydiiyo yidhi hal taclamu annahu tagayaba can baycati ridwan falam yashhadha baycat ridwan oo aswat xudaybiya ah markuu nabiga taxta shajara beecada dadka saxaabada kula gelayay yani inuu ka maqnaaday cumaan uusan imaanin uusan soo xaadirin ayadana ma ogtahay buu yidhi cilmi ma uleeda ma ka warqabta ha buu yidhi cabdullahi ibni cumar waa ogahay buu yidhi intuu rabay waa markaasu yidhi faqaala allahu akbar waa waa guulaystay bas waay saada muraadkayga waa gaaray buu yidhi maaragtay allahu akbar waa yani nin guulaysto iska dhigay cumaan oo ceeb la raadinaya ma ogtahay markuu inta allahu akbar yidhi cabdullahi ibni cumar wuxuu yidhi tacaal ubayin laka buu yidhi kaala marka anaa kuu cadaynaya su-aalihii nacam nacamta kugu jawaabay baan kuu cadaynayaay soo fariisa buu yidhi ama firaaruhu yowma uxudin faashhadu ana allaha cafaa canhu wagafara lahu cabdullahi bn cumar fiiris oo ugu jawaabay wuxuu yidhi cararkii oo maalintii uxud ou cararay cumaan ibni cafaan allah waxaa markhaati ka ahay buu yidhi inuu ilaahay cafiyey maxaa yeelay ilahay wuxuu leeyahay walaqad cafa allahu canhum sooma dhihin dadkii la cafiyuu ka mid yahay marka qof ilaahay cafiyey maaragtay inaad tidhaahdo aad tira ceebo uga dhigto allah baaba u cafiyeyba ceeb ma noqonaysa buu leeyahay taas waa midaas uga jawaabay waama tagayubuhu can badrin fainahu kanat taxtahu bintu rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalam wa kanat mariidatan faqala lahu rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ina laka ajra rajuli miman shahida badra wasahamahu wuxuu leeyahay maqnaashihii ou bader ka maqnaadayna uusan cumaan ka qayb gelin wuxuu qabay gabdhaha nebiga gabar ka mida ayuu cumaan qabay gabadhaas baa jiranay sakaraad bay ahayd nebigaa ku reebay calayhi salaatu wasalaam inuu tamriidiyo ousan maaragtay yani uusan kasoo qayb gelin bader uusan soo aadin markaasna yani gabadhaas marka uu u reebay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waxaad leedahay qof beder ka qayb galay oo kale ajirkiisaad leedahay cumaanow markaasuu weliba haniimadii laga soo helay beder ayuu qaybtiisa ka siiyey qaybtiisabuu ka siiyey yani sidii nin ka qayb gala camal ba cumaan ibn cafaanna laga siiyey ma lagu caadayn karaa maya yani ilaa gabadha maaragtay yani tamriidinteedii nabiga amarkiisa u qaatay haniimadiina ninka axad ka qayb gala camala laga dhigay weeyaan waama tagayubhu can baycati ridwan فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بعث لبعثه مكانه بوي يعني وحو يري مقناشيه بيعة الرضوان وكم مقناهي بيعضي بلنتي النبي وصحابة كتها على الموت وعلى ألا يفروا إن دنتان أما أين عررين أو أقاقاذي غزوة مارت حديبية أو أقاقاذي waxay ahayd buu yidhi haddii cumaan ibni cafaan nin kaga yani sharaf badan quraysh agtooda hadduu jiri lahaa cumaan lamaba direene kan kalaa la diri lahaa laakiin waxaa la waayey quraysh nin u tegi karo oo la hadli karo inuusan jirin ilaa cumaan mooye cumaan xudaybiya uu soo raacay waa joogi markaasaa cumaan la diray nebiga uu diray oo yidhi war quraysh waxaa u tag cumaanow ma ka tag waxaanad ku tidhaahdaa dagaal inaanan u soconin u sheeg oon cumro keliya u soconno marka annaga iyo beydka ilaahay hanaga dhexbaxeen aan cumraysanne quraysh hana daayeen cumaan markii loo diray xagga oo maka uu tegey oo fariinta uu gaarsiiyey ayay fariiso dheheen marka way way diideen inuu usoo noqdo nebiga inuu usoo noqday diiday markaasaa warkii la gaarsiiyey nebiga waxaa gaaray saxaabadii iyo nebiga waxaa gaaray cumaan ibni cafaana la dilay beecadaba waxay ku timidba cumaan sababtiisay ku timid in baaca nebiga ou galo taasayba ku timidba cumaan waa la dilay quraysh way dishaa la yidhi markii sidaa la yidhi buu nebiga marka mucaahada galay ballan ayuu dadkii ka qaaday saxaabadii in ay dhintaan mar haddii cumaan la dilay inay dagaal galaan oo ay dhintaan ama aynan cararin ilaa mowt ay meesha kala kulmaan marka beecadaas wuxuu leeyahay cusmaan nebigaabuu u diray calayhi salaatu wasalaam oo maaragtay halkaasuu u diray fabacata rasuulu llahi sala allahu alay wasalam cumaan wa kaanat baycat aridwaani bacdamaa dahaba cumaanu ilaa maka baycat ridwaan waxay dhacday markuu cumaan maka aaday kabacdi oo loo diray ayay dhacday faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam fiiri yani nebiga suu sameeyey nebigaa wuxuu yidhi faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam biyadihi lyumna gacantiisii midigta ahayd buu wuxuu yidhi haadihi yadu cumaan dadkii soo beeco kama qaadaynin cusmaanna sooma maqna cusmaan gacantiisi waa tan buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam fadaraba biha calaa yadihi gacantiisa kale ayuu ku dhuftay oo saasuu nabiga labadii gacmo iskula qabtay markaasuu wuxuu yidhi haadihi lcumaan beecadaana cumaan baa iskale buu yidhi gacantiisi midigta ahayd nabiga yani yadu yadu ashariifa ayuu gacantiisii kale kor saaray oo yidhi gacantan waa gacantii cumaan wey markaasuu beecadiina nabiga uga qaaday salawaatu llahi wasalaamu caleyh markaasu cabdulahi bn cabaas cabdulahi bn cumar markuu u fasiray ninkii saddexdii arrimood ayuu wuxuu yidhi idhab biha alaana macak buu yidhi qaado marka adoo jawaabtii wata la tag buu yidhi waxaa yani wuxuu raadinaya o dhan waa waaya ceebta cumaan ceeb kama helin sidoo kaleeto cabdiraxmaan ibni cawf sida uu maaragtay imaamu axmed fii musnadihi ku warinaayo wa kadalika albazaar fii musnadihi uu ku warinaayo cabdiraxmaan ibni cawf sidaasoo kale cumaan ibni cafaanna ayuu xoogaa yani ugu kululeeyay hadalka cumaan naftiisana saasoo kale uu u jawaabay oo cabdulahi bn cumar oo jawaabta u baxshoo kale ayuu isagana bixiyey weyan الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حفرة في قلوبهم يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سرميو لا تكونوا أهاننا كالذين كوي أوكل كفروا قالوا بي oo munaafiqiinta loo jeedaa ha la mid noqonina munaafiqiintii kufaarta ahayd oo tiri low kaana lanaa min alamri shay-un ma qutilnaa haahunaa kuwaasoo kale ha la mid noqonina kuwaasoo weliba waqaaluu yidhi yani waqaaluu yidhi liikhwaanihim ay can ikhwaanihim walaalahood xaggooda ka yidhi yani muna walaalahoodii oo ama xagga nasabka kula walaalaha ahaa oo ghaswat uxud ku dhintay amase yani maaragtay nifaaqa kula walaalka ahaa dadkaas waqaaluu yidhi liikhwaanihim ay can ikhwaanihim walaalahood xaggooda ka yidhi idaa darabuu hadday socdaan walaalihii yani fi lardi dhulka ay ku socdaan oo safraan hadday musaafiriin noqdaan idaa darabuu fi lardi dhulka hadday ku socdaanoo tijaaro ay aadaan oo marka tijaarada ay aadaan ama la dilo ama badda ay maaragtay ku helaan maxaa la yidhaahdaa araq oo ku dhaco oo biyihii ay ku halaagsamaan ama iskooda ay u dhintaan yani markay safraan ama waa la dilay ama iskood bay u dhinteen ama badday ku dhinteen saab waxay doonaan ha u dhinteen dadka markay safraan dhinto ow amase kaanuu ahaadaan yani hadday noqdaan idaa darabuu hadday socdaan fi lardi ow kaanuu ama ay ahaadaan uzan yani ow kaanuu uzaa yani ay huzaatan kuwa duulo ay ahaadaan oo dagaal iyo khaswo ay galaan yani huzaatin waxaa la yidhaahdaa yani ow kaanuu huzan waa jamcu haazin haazin ayaa huzan lagu jamcinaya sida maalan raakic rukac loogu jamciyo oo kaleeto rukac la yidhaahdo qofka rukuucsan raakic halka qof rukacba dad badanoo rukuucsan weeyaan marka taasoo kale la mid tahay ow kaanuu huzan ama kuwa duulaya ay noqdaan oo dagaal ay galaan oo markaa dagaalkii ay ku dhintaan dagaalkii ay ku dhintaan yidhaahdo walaalahood ka yidhaahdo hadalka odhanayo low kaanuu hadday ahaan lahaayeen dadka walaalaheenee safray ama badda ku safray ama tijaarada aadoo dhintay ama dagaalka galay oo duulimaadka ka qayb qaatay hadday ahaan lahaayeen cindana agteenna oo guryaheenna ay nala joogi lahaayeen maa maatuu ma ay dhinteen wamaa qutiluu lamana dileen dadka odhanaya kuwaas oo kaleeta ha la mid noqonina muminiinta haddaad tihiin marka yani waxyaalaha maalan waxay sameeyeen iyaga oo yani jihaadkii takhalluf ku sameeyey oo ka haray oo dembigaas galay bay haddana qadihii ilaahay iyo qadarkiisii ayay ka hortag ku samaynayan bay ka hortegayaan qadihii iyo qadarkii ilahay bay ka hortegayaan marka saasay samaynayaan waa laba laba laba dembi bay ku jiraan ayagoo jihaadkii ka haray iyo haddana qabaha ilaahay leeyihiin hadday halkan fadhin lahaayeen lama ma dhinteen lamana dileen saasay leeyihiin ما ماتوا ما دنتين حق سفرك كما دنتين وما قتلوا لما دلينو دول ما كان لقما دلين بي أورنا يا ويا وغزوة لقما دلين هذا الكاس بيرانا محيس لا أوليهم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ليجعل الله قالوا ذلك هذا الكاس بيرانا هذا الكاس أي maxay yidhaahdeen liyajcala allaahu alla inuu yeelo daalika arrinkaas oo hadalkaas ay sheegeen ay yidhaahdeen yani maaragtay low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu hadalkaas ay yidhaahdeen inuu rabbi ka yeelo xasratan qoomamo iyo shallayto fii quluubihim laabtooda dhexdeeda ahaatay inuu ka dhigo inay miday ka shallaayaan oo ka qoomamoodaan oo rabbi ka yeelo darteed buu ilaahay sidaa u yeelay wey xaqiiqat lamri marka dhimashada iyo nolosha ilaahay baa hayo safarkuna dhimasho ma keeno dagaalkuna dhimasho ma keeno oo inta dagaalku qofka galo ayuu kasoo noqon karaa iyadoo haduusan tiisi aysan gelin tiis hadday gashana meesha ku dhimanaya weeyaan markaasuu rabbi wuxuu leeyahay wallaahu alle yuxyii wuu nooleeyaa wayumiitu isagaana wax dilo allah isagaa alixyaau walimaatatu labadaba iskale isagaa wax dilo isagaana wax nooleeyo marka sidaa darteed mar haddii ixyaa alimaataba labadaba biyad illahi subxaanahu watacaala ay tahay falaa yugnii xadarun min qadar digniintaada iyo guri fadhintaada qadarka ilahay kaa celin mayso waad u bixi meesha lagu dili lahaa waana lagu meeshaasaad ku dhimanaysaa wey wallaahu alle basiirun allihii arkayo wey bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan allah wuu arkayaa oo waa uu ka warqabaa oo cilmibuu ilaahay u leeyahay subxaana wa tacaala marka yani maaragtay jumhuur lquraa bima tacmaluuna bay akhriyaan oo khitaabka ah hadda aan marnay ibnu kaiir iyo xamza iyo kisaa-ina ya bay akhriyaan wallahu bima yacmaluuna basiirun munaafiqiintu waxay samaynayaan allah waa og yahay kamana qarsoonaa wuuna abaalmarinayaa takdiibkooda iyo beenta ay la yimaadeen ayuu ka abaalmarinaya marka hadalkan wuxuu la mid yahay hadalka aayadaha dambe noogu imaan doono oo rabbi ka sheegayo munaafiqiinta ou leeyahay aladiina qaaluu liikhwaanihim waqacaduu intay fariisteen bay walaalahood waxay leeyihin dagaalkii ka fariisteen bay leeyihiin low ataacuuna maa qutiluu haddayna ateeci lahaayeen oy ka hari lahaayeen dagaalka maaragtay yani lama dileen bay yidhahdeen markaasaa rabbi wuxuu leeyahay qul fadra'uu can anfusikum lmowta in kuntum saadiqiin fadra'uu can anfusikum lmowt naftiina ka reeba mowtka haddaad run sheegaysaan balka adiga ka celiya idinka dhimashadii iska celiya ma iskuma celin kartaa marka taa un bay la mid tahay weeyaan ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم هدي ولئن قتلتم هدي لإذن دلو يعني مسلمين تبا لوجينا قول إذن كدل الجهاد في سبيل الله إلهي جد كيس هدي لإذن كدلو أو متم أمعات لمتانو أيضا لإذن دلين في الجهاد أتكد متان من غير قتل جهاد كلفتي سباب بحرين laakiin ayadoon lagu dilin baad iska dhimatay laakiin mujaahid baad ahayd jihaadkii waad raacday dagaalkii baad gashay cid ku disha lama arko qofka malakumoodkii baa u yimid maarata waa dhintay min hayri qatlin ayadoon la dilin labadaba sidaa saas ku basiraya walain qutiltum haddii la idin dilo fii sabiili illahi ilahay jidkiisa laydinku dilo oo gaaladii iyo cadowgii ay idin dilaan sabab idiin noqdaan aw muttum ama aad dhimataan idinkoo mujaahidiina iskiina aa u dhimataan lamakfiratun dembi dhaaf oo min allaahi alla xaggii ka ahaaday iyo waraxmatu naxariis oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay ayaa khayrun khayr badan mimaa yajmacuuna waxay kulminayaan oo adduunka ah waxaad kulmisay oo adduunkoo idilba dembi dhaaf ilaahay ku siiyo raxmad ilaahay oo aada hesho ayaa ka khayr badan weeyaan sidaas darteed alqatlu waalmawtu fii sabiili illah dhimashada oo ilaahay jidkiisa lagu dhintaa adoo jihaadaya ama ha lagu dilo ama yaan lagu diline oo iska dhima tide waxay sabab u tahay iyo wasiilo u tahay makfirada ilaahayo la gaaro raxmada ilaahayo qofka uu gaaro raadi ahaanshaha ilaahayo uu helo ayay sabab u noqotaa weya waxayna ka khayr badan tahay dhimashadaasi oo ilaahay dartii loo dhinto bani aadamka waxa uu kulmiyo oo adduunkan xoolaha aad kulminayso yacni maaragtay adoo ilaahay shahaado uu ku siiyo iyo makfiro iyo ridwaan iyo raadi ahaansho waa ka khayr badan weya taasaa kaaga khayr badan walain muttum haddaad dhimataan oo yani tan aayaddan dambe walain muttum oo qutiltumna jihaad iyo khayrkiiba labada waa soo wada gelayaan bay leeyihin mujaahidiintii iyo dadka mujaahidiinta ahayn intaba waa lawada way soo wada geli walain muttum khalqigiiyo haddaad dhimataan haddii maaragtay yani aada dhimataan aw qutiltum ama laydin dilo waa laydin dilay ama jihaad ha lagugu dilo ama yaa lagugu dilay ama jihaad ku dhimo ama jihaad meelaan jihaad ahayn ku dhimo adeeg yani isku mid wey haddii aad dhimataan ama laydin dilaaye la ila allahi ilaahaybaa tuxsharuuna laydin kulminaya khalqigiina oo dhan wax allo qofkii dhinto ama hala dilo ama iska dhintee allah baa loo kulmin maalinta qiyaamaha markaasu marjiceennu waa halkaas weeye markaasu fayujaazi kullan bicamali qof walba kulligii camalkiisa wuu ku abaalmarinaya wuxuu la yimid baa laga abaalmarin in khayran fa khayrun wain sharan fa sharun wuxuu la yimid hadday khayr yihiinna khayr baa lagu abaalmarin wuxuu la yimid hadday shar tahayna shartaasaa lagaga jazayni weeyaan fabima raxmatin min allahi linta lahum fabima raxmatin ay fabiraxmatin min allahi sida qataada uu ku fasirayo maada waxay dhahaan waa maaragtay fabiraxmatin min allah maada waa silay dhahaan yani fabiraxmatin min allah naxariis oo xag rabbi ka ahaatay sababteeda ayaad linta la dabacsanaatay nebi maxamedow ood ugu dabacsanaatay lahum saxaabadii aada ugu dabacsanaatay weeyaan saxaabta nebiga yani nebigeena dabci fiican oo maaragtay sahal ah ayuu lahaa yani waxaa loo jeedaa raxmad ilaahay baa sahulat lahum akhlaaquka akhlaaqdaadii ay ugu fududaatay weeyaan sida xasan lbasri markuu fasiraya wuxuu leeyahay hada khuluqu muxamedin sala allahu alayh wali wasalam bacaa allahu bihi bacasahu allahu bihi waa akhlaaqdii nebi maxamed ilaahay la soo diray oo rabbi leeyahy wainaka lacalaa khuluqin cadiim yani nebigeena mid ad adag iyo qalqallafsan midna ma onan ahayn qof dabacsan oo khalqigiisa qaa'id rasuul u dabacsan ayuu ahaa weeyaan markaasuu rabbi leeyahy walow kunta haddaad ahaan lahayd faddan yani mid dabeecad qallafsan haddaad ahaan lahayd mid dabci xun haddaad ahaan lahayd walow kunta faddan alfaddu waxaa la yidhaahdaa alkariihu lkhuluq ama sayiu lkhuluq qofka dabeecadda xun ayaa la yidhahdaa fadliga kaas weeyaan walow kunta haddaad ahaan lahayd faddan mid dabci xun haddii aad ahaan lahayd haliida alqalbi qalbigiisuna uu qallafsan yaho wax raxmad aysan ku jirin oo qallalan yahay qaasil qalbi wa qalbigiisa uu qallalan yaho naxariis iyo raxmad aynan ku jirin haddii aad ahaan lahayd lanfaduu saxaabadii way kala tegi lahaayeen min xawlika gaarayaashaaday ka tegi lahayen dhinacyadaada ayay ka wada tegi lahaayeen laakiin ma aynan dhicin oo saxaabadii waa kugu tuursan yihin meel walbay gaararkaaday taagan yihiin maxaa keenay inay gaararkaada taagnaadaan raxmad ilaahay baa ma jilicsanaatay oo dabeecad fiican ayaa ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala marka alinfidaad waxaa la yidhahda waa atafaruq weeyaan markaad tidhahda fadaltuhum fanfaduu baa dhihi ay faraqtuhum fatafaraquu adoo yiri o kale waan kala geeyey oo kaleeto wey waan kala diray marka yani ibnu katiir oo kale markuu aayadda fasiraya wuxuu leeyahay walow kunta sayi'a alkalaami qaasi lqalbi calayhim lanfaduu canka watarakuuka walaakina allaha jamacahum calayka waalaana jaanibaka lahum taliifan liquluubihim yani hadalkaasuu ku fasiraya wuxuu leeyahay haddaad mid hadal xun aad ahaan lahayd qalbigiisu uu qallafsan yahay oo saxaabada ku aad adag aad noqon lahayd dadku way kaa kala tegi lahayn saxaabadii laakiin ilaahay baa kuusoo kulmiyey qalbigaaga iyo dhinacaadana usoo dabciyey si quluubteeda loo soo dumo adigaa ilahay dabcigaada hagaajiyey nebiga dabeecaddaas wanaagsan ayuu lahaa maaragtay ummadiisana aad iyo aad ayuu ugu naxariis badnaa sida allahba subxaanau watacaala ou kaga waramayo maaragtay fi suurati tawba laqad jaءakum rasuulu min anfusikum caziizun calayhi ma canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim yani allah yani wuxuu noogu sheegay nebi maxamed inuu muslimiinta waxa dhibaya aad iyo aad ugu necbaan jiray mu'miniinta aad iimaanka iyo khayrka ugula dadaali jiray naxariis iyo raxmad iyo dulqaad iyo inuu ulahaa ayuu allah noogu sheegay subxaana wa tacaala walidalika imaam maaratay imaamu axmed iyo imaamu albukhaari waxay warinayeen can cabdillahi bni cumara radi allahu canhuma cabdillahi bni cumara wuxuu leeyahay yani inuu soo arkay nebiga sifadiisa tilmaamaha nebiga uu lahaa ayuu fi lkutubi almutaqadima kutubadii hore ayuu nebiga tilmaamtiisa kusoo arkay maxay ahayd annahu laysa bifadlin nebiga mid qalqala mid maaragtay dalci adag ma ahayn walaa khaliidin walaa shakhaabin fi laswaaqi walaa yujzi bisayi'ati sayi'a walakin yacfu yasfax nabiga dabeecaddaasuu lahaa mid qalqallafsan ma ahayn mid qalbi adag ma ahayn mid sakhaab fi aswaaq ah suuqyada dhexdooda iska qayliyo qaaqla aho meel walba ka qayliyo ما أونا النبي ما أونا أهين عليه الصلاة والسلام ولا يجزئ بسيئة سيئة حميد قفكم مركو كسما يرحمه وما أرجو ذنجري بل إنه قحد قلت إسكداي ولكن يعفو ويصبح قفك النبي حماية شخصي أهان وعفين جرى وأنا كجيت جرى صلوات الله وسلام عليه مركز هذا عدس ونفسنا أي نبي لها وما دي سنة إنه يقضي مارة الدونية ويا ولو كنت هداد أحان لها فضا من تبعتهم وغليد القلب قلب يسوء قلب قلليه ونحريص لحين لم فضوا ويكلتقي لهايين من حولك صحابتي قال رياش هذا ويكتقي لهايين فاعف عنهم صحابة عفي وما حي مركة يعني وحلوجة ما دام النبي إلهي أي غزوة أحد وقد دقاقين أي كتقين وكعرين وشيء عفو متيستيه عفي يضاف إلا النبي يدور يتبنينا سوهرتي أما مارتي سقال لي بكو سوهرتي ماشي سيد رواية قار شيدية مركة اسكا عفي باللية مركة عفيسو واستغفر لهم ذنب دافع الله أويدي وإلهي إنه ذنوبته أضافه taasna rabbi u weydii weeyaan washaawirhum saxaabada la shawr oo la tasho fi lamri arinka arinka kala tasho yani nabigeenna waa la amray washaawirhum fi lamri amarka inuu kala tashado saxaabada ayaa la amray amarkaasi amra min alumuur wuxuu doona ha noqdo marba hadduusan waxyi ahayn oo shay istishaare iyo nadar iyo fikir u baahan uu yahay nabiga inuu kala tashado dadkiisa yani waxaa la yidhaahdaa tatyiiban likhaatirihim waa يعني إن قلبكودا قلوبتودا إلهي أو مارتي يعني آه يعني أو فرح قلية درتي أي نبي قولات الشنجري وجد مؤمنين ترى حالكود إلهي وحوين وأمرهم شورى بينهم أيقنا مسلمين تأيق أمر كود شورى كؤة بل نبي نوف لي أيضا أكثر من مرة يعني مرة واحد كبدا أي شورى النبي صحابة دي سلا شوري وأرمها كلا شوري يعني وحكمي ده بدر وكلا تمركو أبو سفيان شام بوكي ميدو تجارة وسوري وشورو حير أشيروا علي بوي وريه إشارة محاسة مايا مطبح مايو أبو سفيان يتجارده وتمكسو حوقنا مكسو قادنا مركاسو أبو بكر أخذنا نبي قوى كجيست عمر أخذنا نبي قوى كجيست لأن أيقو مجيدو لأن مكان مهاجرين تدك مهاجرين تزور رعي نبي قوى يقالنا وحور ربع أنصارتي إني حضلان أيو نبي قدوني مركي انتاس انكوذ جيستي بسعد بن عبادة وحويري إيانا تريد يا رسول الله أما قال ما جاء دابا عمر إن يابر ما دام أبو بكر عمر أتجيسك أنصارت تجي دابا وأنا قد أتكى دونيسو مركاسو يعني ما عرفتي سعد أو خضلي وحير والذي نفسي بيده لو استعرضت بنا البحر لقطعناه معك ولو أمرتنا أن نضرب أكباد الإبل إلى برك الغماد لفعلنا ولا نقول لك كما قال كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن نقول اذهب ونحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون يعني هذا الكاس كوير وحوي الرسول إلهي الله وحكو دار في نفسي إذا أي قعنتي سكسب نايلي حدا بطاس قلنا ترعبه وقرينا دارنا سارتنا وقرينا بيه haddii aad tidhaahdid awrtii narartee meesha la yidhaha barkul khamaad ama barkul khumaad ama khimaad oo boos yaman ku yaallo weeye magaalo yaman dhul ku yaallo weeye halkaas aad haddaad tidhaahdana waa samaynaynaa buyi mana ku odhanayno sida ay reer bani israa'iil nabiyullaahi muusa ay ku yidhaahdeen idhab anta warabbuka faqaatila adiga rabbigaaga tagoo soo dagaalama faqaat innaa hahuna qaaciduun ku dhihi mayna buyi laakiin waxaan ku leenahay tag baan leenahay idhab wanaxnu يعني معك أنه كل جرنو أو خرط هذا أو ملك هذا أو ملح هذا كذا قال منه تبان كلنا مرك النبي قصاص ولا شعوري مركزه نبي بحي أو بدر هذه يعني ما أردت أو يعني أبو سفيان إيو تجارة دي سؤال سدوية وحول الشعوري بدر مركو تجي وغزوة بدر نو تجي وحول النبي أين المنزل حكين تجنا ماشي أو نبي الدجية كبعد من صحابة يرى رسولك إلهي ما وحي بقى ماشي أنا دكتي من سوى حوالي والرأي والمكيدة والحرب مركز يروا الحرب والمكيدة والدقال درتي مركز يروا انت ميلا الدقماء قصوا كعبو يروا حاتكتا ماشي عائل كان لقى أنك حكسن بيها قالوا لأنك حكسنه سي مركان أولنا أن بيها وعبنا أيها بيها أوايا مركز هالك الدجية نبي تلذي سواء قاتي ويا وحكرا الشهر النبي عليه الصلاة والسلام غزوة أحد أن هدى أن كجرنه in madiina dhexdeeda laga dagaalamay in magaalada laga baxa saxaabadiisa ula shawray markii ay u bateen ay yidhaahdeen mucdamkoodii aan aadno waa kuwaa habka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa uu raacay weeyaan sidoo kale qaswat lkhandaq ama ghazwat laxzaab iyadana nebigu uu ku waafaqay markuu isha- istishaaro usoo jeeday labadii sacad inuu kala gado qabaa'ilkii ay lacagta kusoo karaysteen quraysh qabi- qabaa'ilka khatafaan la yidhaahdo ayuu wuxuu kula heshiiyey madiina timirta ka soo baxdaa uludkeed inuu siiyo ayuu rabay markaasuu la tashaday laba sacad sacad ibnu cubaada iyo sacad ibnu mucaad ayuu la tashaday markaasay diideen ay dhaheen gadafaan intaasay deganaayeen annagoo kufaara oo gaalo oo mushrikiin ah ayagana mushrikiin bay ahaayeen weligeed hunguri kama gelin timirta annaga aan leenahay ma aysan soo horguriyo ma maanta muslimiin noqonay baan aan xoolaheena laalushu siinayna wallahi inaana siinayna seef waxaan ahayn nooma dhexaysay dheheen nebigu waa ka aqbalay calayhi salaatu wasalaam waana raacay wey marka istishaarada nebiga mawaaqif fara badan oo aan la tirin karin buu saxaabadiisa la tashaday taladoodana uu qaadan jiray ridwaan llahi calayhim marka washaawirhum fi lamri mushaawarada marka la sheegayo ama shuurada la yidhaahdo ma ahan dadka shuurada la yidhahdo waa dadka ahlulxalli walcaqdiga la yidhahdo wa yani wax hadda ay baarlamaanada wax doortaan iyo wax maaragtay naagaha iyo caruurta iyo maaragtay waxa ee yani ceel suuqa iyo alkulistayaasha iyo hadday rabaan ku ridaayo wax walbaa samaynayo doorasho lama yidhahdo taas ahlulxalli walcaqdiga ninkaan maslaxad muslimiinta ma u yahay mise uma aha garan karo waa dadka ahlucilmiga waa dadka waaye aragga odayaasha oo khibradda leh waa dadka madaxda ah dadkaasaa dadka inay usoo xulaan ninka ra-iiska u noqonayo laga doonaya weya laakiin haddii alkulistayaal iyo jaadcunayaal iyo shuuro laga dhigo le baarlamaanka idinka masalayo weligood ummadaas khayr khayr gaari mayso shar un bay ku jireen weligood dad jaad daba ordaayay iyo dhillo iyo bakti iyo wax dara raasanayo baa waxay kuleeyihin ummaddii shuuray u yihiin baarlamaan u yihiin marka arrinkaas ummadaasoo kale khasaare unbaa u dambaysa laa shak shuurada waxaa la rabaa dadka ahluxalli walcaqdiga inay noqdaan taasaa la rabaa weya washaawirhum la tasho dadkii saxaabadaadi fi lamri arrinka kula tasho fa idaa cazamta haddaad goosato yani casmiga waa waxaad adiga u qasado ood goosataa la yidhaahdaa adiga sheekhii darsigaan ka akhrisa raxmatullahi calayhi wuxuu dhihi jiraa luqadaas ma aqaano haddaad gamuurta buu dhihi jira gamuur ma garanayo waxay taala haddaad goosato unbaa ufahminaysa العزم waxaa la yidhaahdaa yani xagga faidaa cazamta fatawakal cala allah cazmiga yani maaragtay culummada markay fasirayaan waxay yidhahdeen qasd limdaa qasd limdaa baa la yidhahda shayga aad ku dhaqaaqayso ood u qasado socodsiintiisa taas weeyaan faidaa cazamta haddii aad goosato oo inaad dagaal gasho aad goosataa fatawakal cala allah ilahay tala saaro yani shuuradii aad tashourtay ayada ha tala saaran shuuradaan aad samaysay dadka aad la shawrtay ama mushaawirada lafteeda tala saaranin allah tala saara weeyaan mushaawiradaas ku halayna rabbigaada taladaada u dhiibo maxaa yeelay ina allaha alle yuxibu wuxuu jecel yahay almutawakkiliina isaga dadka tala saarta buu rabbi jecel yahay weeyaan marka si dadka allah uu jecel yahay aad ka mid noqoto rabbigaaga taladaada u dhiiba isagaa kuu gargaaraya wallah subxaana wa tacala aclam